I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you.
subax wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subax isniina taarikhduna ay tahay toddobiyolabaatanka bisha juun ee sannadka labakuniyolabiyolabaatana waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com dhegaystayaal haatan saacadda afrikada beri waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ganacsatada yaryar ee ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo sheegay in dhibaato ay ka soo gaadhay suuqii dhowaan gubtay ee gobolkaasi waqooyi bari kenya
dab baabi'iyey dhaqaalihii dadkii ganacsatada ahaa n dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka kacay suuqi weyna ee boosne ee xerada qaxootiga ifo wuxuu sababay dadkii hantida lahaa horta inay meel cidlaa ku soo dhacaan waa qodobka koowaad n waxaa jirtay dadka hantida leh ee ganacsatada ah dad baa ku daba noolaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta xisbiga waddani ee somalilan oo sheegay inaanay marnaba aqbalaynin in doorashada ururadu ay ka soo hormarto doorashada madaxtooyada qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana saaka iyo caalamka hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hogaamiyaasha kooxda toddobada ee loo yaqaano g seben ayaa axaddii ku yaboohay inay u qaadhaamayaan lix boqol oo bilyan oo dollar si loogu bixiyo meelaha gaarka loo leeyahay amaba kuwa guudka ah ee la wada leeyahayba shanta sannadood ee soo socda si loogu maalgeliyo tashiilaadka loo baahan yahay ee waddamada soo koraya islamarkaana looga hortago hanaankii shiinaha ee trilyanska dollar ee sidoo kalena duugga ahaa ee aha mashruuca jidadka madaxweynaha maraykanka iyo weliba hogaamiyayaasha kale ee g toddoba ayaa dib ugu daahfuray iskaashiga cusub ee magaca laga bedelay tashiilaadka dunida iyo weliba maalgelinta kulankii sannadla ah ee sannadkana lagu qabtay islamarkaana waxay ku barnaamijkasanidhaahde ku daahfureen kulankii sannadlaha ahaa kaasoo sannadkana lagu qabtay magaalada shilos elmo ee ku taalla koonfurta dalka jarmalka madaxweyne biden waa madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu dhaqdhaqaaqi doono laba boqol oo bilyan oo dollar oo deeqa kuwa maalgelina iyo weliba heer federaala iyo weliba maalgashi gaar loo leeyahayba shanta sannadood ee soo socda si loo taageero mashaariicda dalalka dhaqaalo ugu hooseeya ama uu meeldhexaadka yahay islamarkaana gacan looga geysto in ay la tacaalaan isbeddelka cimilada sidoo kalena ay u kobciyaan dalalkaasi caafimaadka dunida arrimaha dhadiglaboodka iyo weliba tashiilaadka kale ee casriga ah dagaalka ka socda dalka ukrain ayaa la tilmaamay in uu caawin karo in ay soo ifbaxaan soo saaritaanka daroogada iyadoo mustaqbalka suuqa nooca obyamka loo yaqaana uu soo hinqaday amaba kor soo kacay xilli sidoo kale ay dhibaatooyin ka jiraan dalka afghanistan tijaabooyinkii hore ee laga sameeyey bariga dhexe iyo weliba koonfur bari eshiya ayaa tilmaamay in goobaha colaaduhu ay noqon karaan meelo soo jiita daroogooyinka macmalka ah ee lagu soo saari karo meel kasta xafiiska qaramada midoobey ee daroogooyinka iyo weliba dembiyada ee magaciisa loo soo gaabiyay u n o d c ayaa warbixinta sannadlaha ay soo saareen ku sheegay in saameyntani ay si weyn ay u sii weynaan karto marka aagga la eego xasaradu ay ka jiraan islamarkaana ay u dhow yihiin suuqyada aadka looga isticmaalo daroogada waxaana uu xafiiska u n o d c sheegay in tirada shaybaadhada la ysku rakibay ee maadada loo yaqaano amfitamin ay kordheen ukraine iyagoo ahaa toddobiyo toban sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban islamarkaana noqday toddobaatan iyo sagaal sanadkii laba kun iyo labaatan iyadoo taasina noqonaysa tiradii ugu badnayd ee shaybaadhka ee gacanta lagu kala rakibo amaba lagu hagaajiyo ee guud ahaanba dunida lagu qabta ee gacantana lagu dhigay sanadkii laba kun iyo labaatan halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda saakiya caalamka v o e idinka imanaysa washington aan ku bilownay ganacsatada xerada qaxoontiga ee ifa oo ka tirsan xeryaha dhadhaaba ayaa dhaawac dhaqaale uu ka soo gaadhay dabkii dhowaana ka kacay ee suuqa weyn ee xerada ifo dabkaasoo hanti badana burburiyey islamarkaana ay ku hanti beeleen ganacsato qaxoontiya ayaa sidoo kale saameeyey ama saameyn ku yeeshay muruqmaalkii ka tirsanaa suuqaasi oo nolol maalmeedka qoysaskooga halkaasi ka heli jiray iyagoo haatanna ku jira xaalad adag oo dhanka dhaqaale ah maadaama ay shaqo la-aani la soo daristay cabdilaahi cusmaan xaaji oo ka mid a guddida xerada qaxoontiga ifo ayaa wariyaha v o e dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi uga warramay saamaynta dhaqaale ee ka dhalatay ee dabkii dhowaan ka kacay suuqa weyn ee xerada qaxoontiga ifo
sidaad la socotaanba dhowr habeen ka hor waxaa ka kacay xerada qaxootiga ifo dab baabiiyey dhaqaalihii dadkii ganacsatada ahaa dadkii ganacsatadaha ahaa ee ku xoolabeelay suuqii ka dhacay dadkii ganacsatadaha ee ku xoolabeelay dabkii ka kacay suuqi weyna ee boosne ee xerada qaxootiga ifo wuxuu sababay dadkii hantida lahaa horta inay meel cidlaa kusoo dhacaan waa qodobka koobaad waxaa jirtay dadka hantida leh ee ganacsatada dad baa ku daba noolaa dad baa beelka ka qaadan jiray dukaan walba laba ama saddex ruux oo xamaali ah baa ka shaqayn jiray oo u soo qaadi jiray baabuurta uga soo dejin jiray ganacsatada kala duwan ganacsigeeda alaabada ay keenaan ma aragtay yay uga soo dejin jireen ganacsatada yaryarna u qaadi jiray oo dukaamahooda u geyn jiray dadkii noocaas ahaa ee ka shaqayn jiray meel cidlay ku soo dhaceen dadkii biilka ka qaadan jirayna meel cidlay ku soo dhaceen marka waxaad moodaa in dabada la iswada haysto oo ninkii dukaanka ahaa haddii dukaanlaha ahaa haddii uu waxbeelay inti kale ku daba noolaydna waxbay way la waxbeeleen arrintaasoo saamayn xoog la nugu yeelatay baa jirta waxaan codsanaynaa in naloo boobsiiyo si suuqa loo dhiso guryihii la calaamadiyo si ay ganacsatadii ay u dhistaan dukaamadii unhcrna waxaan ka codsanaynaa inay caawiso oo ay jiingadihii iyo alwaaxdii iyo masaabiirtii iyo qalabkii lagu dhisan lahaa dukaamaha inay ka caawiso dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka dhacay suuqi weynaa ee ifo cabdulaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeradan qaxootiga ifo maxaa lagu qiyaasi karaa hantida markaasi ku baaba'day dabkan saamayn intee leeg bayse ku yeelatay dadkii lahaa goobaha ganacsiga iyo sidoo kale kuwii ku tiirsanaa ee muruqmaalka ahaa sidaan horayba u sheegnay waxaa la dhihi karaa suuqa horta markii la fiiriyo saddex ka meel meel baa gubatay laakiin meeshaa gubatay waa meeshii dhaqaalaha suuqa uu yaalay weeye boqolkiiba lixdan iyo shan baa meeshaa dhaqaalihii ummadda soomaaliyeed ee ganacsatada ay haysatay yaa ku burburay waxaa marka xusid mudan markii ay ganacsatadii hantidoodu burburtay ay meel cidla'a ku soo dhaceen dadkii ganacsatada ku xidhnaa oo dhan baa iyagana ma aragtay yaa salka soo taabtay waa la isla wada fadhiistay ilaa hadda wax gargaara ama wax gurmada ama wax mucaawino ah oo xag hay-adeeda ma jirto saamayn lixaadlana way ku yeelatay dad dhaqaalo lahaa oo nolol fiican ku noolaa oo hanti haystay ayaa ziiro maraya oo xeedhada salkeeda soo taabtay marka waxaan codsanaynaa beesha caalamka in ma aragtaayey sidii loogu gurmaday masiibooyinka kale ee daafaha dunida ka dhaca in loogu gurmado dadkan qaxootiga ahee ku hanti beelay waxaa kaloon codsanaynaa hay-adahan qaramada midoobay kuwa dawligaah iyo kuwa aan dawliga ahaynba inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan oo ay dadkan ma aragtay samafal la soo gaadhaan lagana caawiyo sidii ay ganacsigoodii ay dib ugu soo kaban lahaa waxaa kaloo jirto xusid mudan dadkii ganacsatada ganacsatada ahaa ee hantida beelay kuwii muruqmaalka ahaa kuwii biilka ganacsatada ka qaadan jiray dhammaan dadkii oo dhan waxay maalin walba tuban yihiin halkii dambaska noqotay ee gubatay ninkii shalay hantida haystay oo maanta fakhri ah baa dambaskii buu subaxdii soo kor istaagahaya kii xamaaliga ahaa ee u shaqaynayay baa dambaskii soo kor istaagahaya kii biilka ka qaadanaya oo meeluu biil ah u ka qaata aan lahayn baa soo dul istaagahaya waxaana la ogaaday oo xaqiiq noqotay hantida qofka iska lahaa keliya inuunan ku noolayne ummadoo dhan inay hantidaan ninka ganacsatada ganacsataa ganacsadaha ah hantidiisu inay ummadoo dhan ku noolayd baanu si xaqiiqiyana aanu u ogaanay marka haddii aan wax laga qabanin arrimahan aad ka dhawaajisay maxaa ka dhalan karo musiiba waxaa ka dhalan karta haddee macluul baa ka dhalan karta waad iska garan kartaa cagabararkii soomaaliya oo kale inuu imaado sababtoo haddiiba shilin baa la waayo oo wax la qaadan la waayo garan kartaa ma dhibka ka dhaci kara masiibo aan hadda la soo koobi karin baa inay ka imaato oo macluul ay ugu horraysaa dhici karta dee meel waxla'aani ka dhacday nin walba wuxuu qaadi karo unbuu qaadi soo ma oho marka arrintaa waxaanu codsanaynaa in laga soo gaadho dadka ganacsatada ah dhibaatada gaadhay ee oo laga caawiyo
wagaaga dhegaystayaal wuxuu ahaa cabdilaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mida guddida xerada qaxoontiga ifo ee dalkaasi kenya islamarkaana waxaa uu warramayey wariyahayaga halkaasi nooga soo warramo waa dhadhaabe axmed nuur maxamed cabdilaahi iyogol mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee waddani ee somalilan ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada tana washington d c caasimadda dalka maraykanka iyagoo kulamo la yeeshay safiirka maraykanka ee soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan dowladda maraykanka cabdilaahi cismaan geeljire oo ah guddoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga waddani ayaa wariyahayaga sahre ciilad nuur uga warramay ujeeddada socdaalkooda iyo weliba aragtidooda xisbi ahaan ee ku aadan muranka siyaasadda ee haatan ka aloosan somalilan washington iyo states kale oo maraykanka ka tirsanba ayaamahaba waanu socdaal baanu ku joognay waxaa ugu muhiimsanay wuxuu ahaa halkan u nimi d c inaanu la kulanno wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan waanu ballan la lahayn gaar ahaan waxaanu la kulannay sarkaal ka tirsan miiska africa qaybta soomaaliya la yidhaaho michael d fox oo aanu kala hadlaynay uun xidhiirka somalilan iyo ay wada leeyihiin maraykanku oo meel fiican runtii maraya annaguna aanu maaragtay sii xoojinaynay gaar ahaanna aanu ka wada hadlaynay horumarintiisa xagga amniga xagga dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka iyo xaaladda imika waddanka taagan aanu aada isaga wareysanay iyaguna warbadan ka hayn oona xooga iska weydaarsanay waxaa kaloon la kulanay safiirka soomaaliya u fadhiya oo dabcan somaliland ida mas-uulka ah isna la yidhaaho larry andre oo casho noo sameeyey oo la kulanay isna sidaas leeg ayaanu aada uga wada hadalay waanu xiriirka alahay marka ballankaasaan u nimi iyo dabcan communitiga gaar ahaan taageerayaasha xisbiga waddani oonu iyagana la kulmaynay aanu la kulmay laba goor markaa mudane cabdulaahi geeljire dadkaasi aad kulanteen waxaad ii sheegtay inaad kala hadlayseen arrimaha xidhiirka somalilan iyo dalka maraykanka somalilan imika xiisado waxaa ka jira murano dhinaca sharciga u badan oo doorashooyinka la xidhiidha arrimahaas iyaga maad kala hadasheen
anaguna waan kala hadalay iyaguna way ka warhayaan runtii iyaga kaba qarsooni ma jiro anaguna waanu ka hadalnay anagoo runtii weliba turaale badan sameynayna oo wadanka dee rajo waa waddankeenii markaa si si inay dimuqraadiyadda nala ilaaliyaan inay naga caawiyaan in waxaa jira aanu anagoo si wanaagsan oo mas-uuliyadda u bayaaminayna aad baanu ula hadalay dee iyana waaba ka warhayaan wax badan bay ka warhayaan gaar ahaan imiko ay waddanka awal maraykanku awal aadba uma weyn wuxuu la shaqayn jiray europe iyo international community-ga kale laakiin iminka isagoo xidhiir toosu leeyahay waktigan oo iminka ay usoo jeesteen oo inaguna aynu aada og tahay inay ka socdaan xitaa go-aano baarlamaanku gaadhaya oo wada shaqayna congresstu in in haddana waxaa laga soo sheega dalkii oo muran siyaasadeed oo cakiran oo halistiisa wato oo amniga waxyeeli kara waxaa kaloo aada uga xun yihiin dhaqanka booliiska ee ah maaragtay gacan kulul oo aan u qalmin waxa ay difaacayaan iyo iyo doorka ay leeyihiin ayayna aada wax u yihiin marka subcaddeena aad bay wax u yeeshay arrintaas marka dhinaca waxaynu imanaynaa muranada iminka ka taagan somalilan muranada maxaad ku macnayn lahaydeen ma muran sharci muran dastuuriya ma muran siyaasadeed oo aan meel laba oolinoo dadku maaragtay ay sababeeyeen sideed u aragtaan idinku xisbi ahaan doorta marka ugu horeysa dhinac baan murankii ka ahay marka dabcan dee dadku way fahmayeen inaan dhinac ka ahay dhinacaanu ka nahayna waxa weeye dee anagu barnaamijkaygu waa cad yahay doorashadu wakti bay leedahay muranka meesha yimi waxa weeye iyadoo aanu doorashadii madaxtooyada wadno madaxweyneana disembar kaga dhantay doorashana td novembar ay qabsoomayso oo aanu ku wada soconay ayuu mar qura barnaamij siyaasadeed oo aanu ka danaysannahay inuu inuu isagu wato oo ah ururadan furayaa dabeedna iyagaa soo horeynaya oo dabeedna kala saarista cusbadaya ururada barnaamij aan suuragal sharciyanna ahayn oon xeerkiisu dhammayn oon loo dhaqaaqin ayuu kusoo dhex tuuray dib u dhac buu markaa halkaa ka imanaya oo halkaan isleenay uu ka filaya inay kororsiibo uga soo baxdo madaxweynuhu marar badan oo uu mar ka hadlayey labada gole marar badan oo uu qudbadaynayey marar badan oo maaragtay warbaahinta hadalkiisa siyaabo kala duwan looga soo gudbiyey wuxuu sheegay in doorashadu ay xilligeedii ku dhacayso sidoo kalena ay taagan tahay tobankii sannadood ee doorashada xusbiyada amaba ururada in loo tartama ay xilligeedii taagan tahay lix bilood ka hor muddada xilka xusbiyadana in doorashadii iyo arrimaha la qabto marka maxaa matan ururadan la furay baa diidantihiin mise walaac aan meelna weli alaan haysan oo unbuu ku qotomaa diidmadiinu oo ah in doorashadii dib loo dhigayo maya madaxweyne haddii goraale hadal aan aan aan aan waaqaca ku fadhiyey ayuu in badan soo jeediyey ururada anagu furistiisa ma diidanin laakiin isagu wuxuu aaminsan yahay wuxuu leeyahy doorashada ururada iyo xusbiyada lagu kala saarayo ayaa soo horeynaysa taana sharcigeedu diyaar maaha waaqic maaha baarlamaankii weli lama geyn sharci bay u baahantay baarlamaanku soo saaro iyadoon taasi dhoweyn lixda bilood ee hadhay ama shanta bilood ee hadhay ayaan labadaa ku qabanayaa carruurtaa garan karaysa waaqic maaha annaguna kama warwarsanin taageero waxaamaanu aaminsanay inaanu helayno ta madaxtooyada mid ururoo dad iminka xafiisyan waraaqa ka soo buuxsaday oo cusub waxaanu uga baqanaaba ma jiraan marka waxa weeye runtii muranku halkuu ka taagan yahay maaha ururama la furaya muranku wuxuu ka taagan yahay yaa doorashada madaxtooyada gelaya goormaase la gelaya cidda liisanka u haysata ee ilaa disembar ka dhacayo ee xaqa loo siiyey unbaa geli karta baanu taagana marka sidaas ayuu ayuu muranku u taagan yahay waa muran samaysa gacan ku rimisa waa muran siyaasadeed oo aan sharci sharciga waafaqsanayn ugu dambayntii cabdillaahi marka maxaad xalka u aragtaan horta marka ugu horeysa waxaan waxaan doonaya inaan caddeeyo anigu mar walba wanaagii nabadda ayaanu doonaynaa inuu waddanku ku waaro waayo himiladeeda gaari mayno haddii aanan nabadii waddan jirin annagu waxaanu ogolahay in in in wanaag lagu dhammeeyo mid baase aanaan marnaba ka tanaasulayn inaanu dadka doorashada madaxtooyada gelaya inay noqdaan saddex cusbe iminka taagan taa marna ka talaasuli weyn waayo waa xaq sharciguna siiyey waa xaqaanu leenahay cidda istilaa taa baabii ama ka hortaga ergana ka yeeli mayna cid kalena ka yeeli mayna waa xaqaanu leenahay anu taaganahay waayo madaxweynahaba xaq buu leeyahay waxaanuu nagu xukumayo sharciga u bedelaya uu sameeya waa xaqii dastoorkii uu siiyey aan ku ixtiraamayno annagana kaayaga waa in la ixtiraama
waagaaga dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdilaahi cismaan geeljire oo ah guddoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga mucaaradka ee waddaniga somalilan waxaana uu magaalada tan washington d c ugu warramayey waryahayaga sahre ciidle nuur wasiirka xafiiska cadaaladda dowla deegaanka soomaalida axmed xaaji samatar ayaa idaacadda v o a uga warramay qiimeyn ay dhowaan ku sameeyeen in ka badan siddeed boqol oo xeerlaaliyaasha ka howlgala deegaanka isagoo sheegay in ujeeddada qiimeynta ahayd ee sidii dadka shaqada ku wanaagsan dhiirigelin loogu sameeyo islamarkaana kuwa aan shaqada u qalbin shaqada laga saaro waxaanu intaasi ku daray wasiirku in dhowaan ay soo saari doonaan liiska dadka laga tallaabo ama tallaabo laga qaaday aan ilaahay islamarkaana iyadoo uu sheegay in oo sidoo kale uu iska fogeeyey warar sheegaya in dadkan tallaabada laga qaadaya yihiin dad laga soo shaqeeyey oo xukuumaddii hore la soo shaqeeyey waxaana wasiirku ugu warramay magaalada jigjiga wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
waad aad iyo aad waad umahadsan tahay ugaas qiimeyn baa dhacday markii horena guud ahaanba xafiiska cadaalada wuxuu leeyahay mandate ah inuu sarreynta sharcigana kor u qaado xuquuqda insaankana ilaaliyo dadweynahana wacyigelinta sharci sharciga iyo dowladda la talinteedaba uu qeyb weyn ka ciyaaro marka xeranayaasha waa kuwii shaqadaas qaban lahaa hadda ka hor baa la qorsheeyey in reform lagu sameeyo haydaha cadaalada oo xafiiska xeeraninta ugu horeeyo iyadoo laga duulayo marka qorshayaashii hore oo xukuumadda ay dhigtay iyo xafiiska cadaaladaduba xoogaa maalmaa noqotay kormeer iyo dhaqdhaqaaq badan kadib in qiimeyn shaqsi shaqsi ah oo akhlaaqda iyo lagu eegayo aqoonta xeranayaasha iyo xilgudashadoodaba in la deliyo muddo toban beri ay xariisnaayeen gudiya loo qabtay gudiyadii baa qiimeeyey tayadoodii iyo aqoontoodii iyo kategorigoodii baa lasoo saaray qof walba taga wuxuu u qalmay marka waa lasoo gabagabeeyey haddana hawlihii sanaa lagu jiraa gobahooda shaqana way ku noqdeen su-aasha xigteenka weydiinaya waxay tahay wasiir adigoo mahadsan xeeralyaal laga tallaabo qaaday oo la eriyey ayaa jira sidaan maqalnay maxaad u cuskateen eriskooda horta weli xeeralyaashu ayagaa kas kuwa kuwii markii la qiimeeyey oo checklist baa la sameeyey checklist baa la sameeyey waxaa loo kala saaray a b c b darajada saasaa loo kala saaray marka qof kastaba wuxuu sii garanayay darajada hadduu ku dhaco qofka dalaacaya qofka meeldhaxaadka qofka kamista u baahan iyo qofka ka baxaya shaqada markii horeba category noocaasa la dhigay oo lagu jeclistiga qof kasta gacanta laga geliyey marka xeeralayaashii ku dhacay darajada hoose ayaa isgaranaya inay shaqada ka baxayaan laakiin weli go-aankii ugu dambeeya kama dambaysta ahaa lama soo saarin guddiga xeerlalinta ayaa la hordhigayaa dad goostiya iyo kuwo waxaa jira iyaguna qiimeynta aan ka qaybgelin kuwo darajada hoose helay obarolada marka lakusoo duubo waxay noqonaysaa si hay-adda loo tayeeyo in dadka wanaagsanna dhiirigelin loo sameeyo kuwa kamista u baahanna la kabo kuwa shaqada aan u qalmin aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo xilgudasho ahaanna shaqada in laga saaro waa wax lagu khasban yahay oo nidaamka ujeedada qiimeyntuba sidaasa yahay wahagaag dabcan waxaad tiri guddiga la horgeyn doonaa marka goor baa laga yaabaa in guddiga la horgeeyo kuwan laga tallaabo qaadayo adigu waqti dheer ma qaadanayso iminka iskudubaridkii baa lagu jiraa iyo liisaskii dadku ay tiro badan yihiin sideed boqol oo qof baa la qiimeeyey marka qof kastana wixii lagu qiimeeyey iyo darajaduu helay iyo wixii dhan baa dacta laga samaynayaa marka waqti dheer ma noqonayso marka lasoo saaro final decisionka marka waa lagu jira howlahaas wasiir su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay xeerlayaashan aad hadda aad sheegtay in markaasi intaad qiimeyn samayseen aad darajooyin samayseen islamarkaana laga yaabo in laga tallaabo qaado oo guddiga la horgeeyo ma jiraan kuwo markaasi loo caydhinayo inay lasoo shaqeeyeen xukuumaddii hore maya ma jiraan xukuumaddii hore hala soo shaqeeyeen ama xukuumadda hala shaqeeyeen qofku xilgudashadiisi iyo akhlaaqdiisi iyo aqoontiisu hadday fiican tahay background kale oo ah meel hebluu kasoo shaqeeyo taarif nololeeda laguma ereyeyo waxaa jira dad aqoonta ku liita baa jira oo ayagoo qualificationkoodu yahay managemenki iyo caafimaad iyo agriculture ama beeraha soo bartay inay usoo shaqa raadsadeen xafiiska cadaalada iyo xeeraaninta islamarkaana mas-uuliyiinta xilligaa joogtay iyo systemka siduu ahaa ayna suuro gelin in la hor istaago marka systemkii galay kabacdina aan cilmigii mataqaanaa qaanuunka aan baranin oo kuliyadihii aan aadin shaqadiina iskaga jiraan taasuna waxay keentay ee badan oo laga arkay inay mataqaanaa hay-adda loo dhex jiraan ayagoo saasay tahay hadda qofkii diyaar waa iminka jaamacadda inuu galo hadduuna dhibaato kale lahayn waxaa loo diyaariyey in dadkii aan lowga baranin la geliyo iminka jaamacadda jigjiga dowladduna ay daboosho kharashka markii laga saaro dadka khaldan oo mataqaanaa dhibcaha hoose helay kuwii kaleeto oo qanuunta lowga yaqaanina ama sharciyada garanayana on job tarin waxa la yidhaahdo oo tababar shaqada dhexdeeda in loo sameeyo marka si fiican reform fiican baa xafiiska u bilowday welina waa lagu dhex jiraa dadka waaweyn oo da-dii howlgabka gaarayna liis gaaraa lagu qorayaa nidaamkooda howlgabka ayaa loo diyaarinaya iyagana waayo inay nastaan bay u baahan yihiin howlgabkoodana ay qaataan dhowaan ra-isul wasaaraha etoobiya master abi waxa uu dhowaan hay-adaha cadaalada dalka oo ay ka mid tahay xeeraalinta ku eedeeyay musuq baahsan ma dareensantihiin arrintaasi anigu waxaan oran karnaa ama proactive baan ahayn ama hawshaas waxaan ahayn kuwo kasii horay ula sii mataqaanaa jaan qaaday ayadoo xubnaha naxariisan yihiin oo qiimaynta noola dhammaanaysa soo baxay waxay ka dhiganta anigu horaan isu daraadsaynay anigu kormeer baan sameynay dadweynaha waraysanay dowladda lafteeda iyo laamaheedaan information ka qaadanay meelo badan baan tagnay eebaha hayad kasta horta ayag way leedahay hadday adeeg bixinayso laakiin eebaha xafiiska ku dhex jira waan sii ogaanay kabacdina qiimayntaasaan furnay marka guud ahaan wixii dalku yahay waa la wadaagnaa laakiin anagu waama kasii hordhacdayo xogta horey baan usii ogano baatikaali baan shaqayn u qabanayda ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeyseen ku weydiinaya wasiir waxaa weeyaan qiimeyntan maxay kaga duwan tahay qiimeynadii hore qiimeynta runtii waxaan oran karaa qiimeyn sunno iyo laga dhigan karo ku-dayasho weeye hay-adaha kaleetana inay sidaas oo kale sameeyaan weeye qiimeyntaan mid cadaalad ku salaysan alcadaan ku salaysan run ku salaysan sheeglis iyo habraacyo loo diyaariyey guddiyo kala duwan loo xisaaray qof kasta la isdul taagay aan been laga sheegin wixii muran gala caddayn loo raadinayay ayay ahayd waxna aan la dhaha dilayn oo wagaag dhegeystayaaalkaasna waa wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida axmed xaaji samatar oo magaalada jigjiga khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata wagaagaatanna aynu hore ugu sii soconno dhinaca warbixinada islamarkaana aynu u kacno dhinaca iyo magaalada london dowladaha britain maraykanka iyo canada iyo weliba jabaan ayaa sheegay inay joojinayaan dahabka ay kasoo dhoofsadaan ama ay kasoo dejistaan dalka ruushka iyadoo taasina ay tahay dadaal ay ku doonayaan inay ku wiiqaan dhaqaalaha ay moscow u isticmaasho dagaalka ukrain warbixin arrintaasi ku saabsan oo gaara waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil britain waxa ay sheegteen muhiimadda dhoofinta dahabka oo ay ruushka iminka qiimo weyn u leedahay dhaqaalaha sanadkii aynu soo dhaafnay ruushka ka soo galay dahabka uu dibadda u dhoofiyo waxa uu ahaa shan iyo toban dhibic afar bilyan oo dollar tallaabadan ay waddamadaasi qaadayaan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dalalka g seban ku shirayaan magaalada muyuunikh ee dalka jarmalka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa carabaabay in dalalka kale ee xubnaha ka ah ururkan ee jarmalka faransiiska talyaaniga iyaguna ay tallaabadan oo kale qaadi doonaan bartiisa uu madaxweyne biden ku leeyahay barta twitterka ayuu ku sheegay inay iyaga oo dhan ay ku dhawaaqi doonaan inay joojinayaan iibsashada dahabka ruushka oo moscow balaayiin dollar ka hesho london oo ay ku taalla mid ka mid a xarumaha ugu waaweyn ee caalamka dahabka lagu iibsado ayay dowladda britain sheegtay in loo baahan yahay in moscow laga awdo dhuumaha ay u soo maraan dhaqaalaha ay ku maalgeliso dagaalka ukraine ilaa iyo intii uu ruushku duulaanka ku qaaday ukraine bishii februaayo ee sanadkan wadamada reer galbeedku waxa ay saareen cunaqabatayno kala duwan oo ay la beegsadeen shakhsiyaad dhaqaale badan haysta bangiyo ganacsiyo iyo shirkada ay dowladdu leedahay laakiin weli waxay u muuqataa inuu madaxweyne putin uu sii wadayo dagaalka uu ku qaaday ukraine oo aanu ka tanaasuleynin xalayta ayay ciidamada ruushku duqaymo culus gaadhsiiyeen magaalada caasimadda ah ee kiyef iyo deegaano kale oo ku yaala galbeedka waddankaasi haddaba ma jiraan tallaabooyin kale oo aan ahayn cunaqabataynta oo ay reer galbeedku qaadi karaan oo dagaalkaasi lagu joojiyo maxamed xasan dable oo ah falanqiyo degan magaalada leesta oo ku taala dalka britain ayaan su-aashaasi weydiiyey
cabdi xaafid haa wadaxaajoodiya in wakti la siiyo oo dhab ah oo mataqaana daacad laga yahay oo ukraine iyo dhexmar muxuu ahay ruushka ayaa laga maarmaana asalka khilaafkooda waa la ogyahay iyo wuxuu ka dhashay muranka keenay dagaalka reer galbeedkana ay mataqaanay runtii waxaa dhibaatoonaya hadda dhibaatada ay ku dhaceyso waa ukraine ee burbureyso marka in ay wadahadalada fursad siiyaan oo ay isqanciyaan labada dhinac oo mataqaanay ukrainena ay hesho madax banaanideeda ruushkana uu helo waxa uu macnaha doonaya oo ah inayna neto ku biirin maxay aheday dadka jinsigooda ruushka yahay ee bariga ukraine deganna ay helaan maxay aheday xuquuqdooda oo ay helaan madax banaani ilaa heer ah marka horena wuu ku gorgortama arrimahaas uu marka isagana ka noqdo aqoonsi uu aqoonsaday labada maxay aheday lohansk iyo iyo donesk in ay yihiin jamhuuriyada madax banaan marka wadaxaajoodka unbaa wax lagu heli karaa cunaqabateyn inta badan waxba ma keento dagaalkii dheeraha ee ciraaq inta aanan tilaabo military mareykanka uu horseeday aan lagu qaadin ciraaq way u adkeysatay iiraan wax badan bay cunaqabateynta saaran tahay way adkeysanaysaa maxay aheeday north korea oon ognahayna cunaqabateynta muddo dheer bay saaran tahay haddana wixii laga rabay ee ujeedadii loo saaray weli waa la heli la-yahay oo barnaamijka nuclearka weli way sii wadataa marka cunaqabateyntu labada dhinacba dhibaataa kasoo gaaraysa haddana sidaad aragtay yani dagaalkan ukraine ka socdo adduunkao dhan ayuu mataqaanaa saameyn ku yeeshay maraykanka midooda yurub iyo britain ilaa iyo iminka waxay cunaqabateyn saareen ilaa kun shakhsi oo ruush ah iyo ganacsiyo joojinta dahabka britain kasoo iibsan jirtay oo lacag badan uu ruushka ka heli jiray ayaa waxa uu dhaqan gelayaa toddobaadiyada soo socda iyadooo la filaya inuu baarlamanku ansixiyo shuruucda loo baahan yahay kulanka wadamada la isku yidhaahda g
waagaag dhegeystayaal aad baan uga xunnahay wakhtiga oo inoo saamix waaye cabdixaafidna aad buu mahadsan yahay guud ahaana idaacaddii waa nagay intaas tan iyo kulantin dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo